kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aannu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal waxa kiciyey xiisadda kuwa ay yihiin xulafada iiraan samaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal iyo halka uu ku dambayn karo waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed bulay maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana la socda arrimaha bariga dhexe cabdi yaasiin oo ah saxafi degan magaalada qaahira oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo maraykanka dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga v o a bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee maraykanka iyo iiraan cabdiqafaar cabdi wardheere ku hore
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday ilaa waktiga maanta ah maraykanka iyo iiraan waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabatayn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoos hoosaad ha noqoto ama maraykankii waxyaabaha badan loogu geystay lebnaan oo dad badan laga laayay sanadihii hore iyo dayuurad xataa laga soo riday iiraaniyiinta iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socdo oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay iiraan leedahay oo maraykanku arrimaha iyaga gudaha iyo bariga dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan maraykankuna ay leeyihiin waaba qaranka keliya oo adduunka o dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadow bay ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba marka saasay u badan tahay iyo weliba arrinta nucleerka oo maraykanku aanu ogolayn inay qumbulada iyo nucleer ay samaystaan iiraaniyiintu intaasaa inta badan salow ah waase ka faalloon doonaa waa tahay aad waad mahadsantaha cabdiqafaar isla su-aashaas maxamed bulay maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa intaas cabdiqafaar sheegay muddadan dambe maamulkan donald trump waxaynu ogsoonahay in uu maraykanku heshiis iyo reer galbeedka si guud ay lix waddan la galeen waxa waaye meesha la yihahdo iiraan heshiiskii nucleerka hase yeeshee donald trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbedel badan sameeyey iiraan waxaa xayndaabka dowlad caalamka ayaa lagu soo daray wadahadal badan ayaa la furay mudda cunaqabateyn saarnayd xal waaraa la rabay in arrinteeda laga gaaro iyaduna way ogolaatay hase yeeshee waxaa moodaa in uu wixii heshiiskaas ahaa darbiga ku dhuftay donald trump oo isbedel badan uu ku sameeyey haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal bariga dhexe weyn ka qarxo oo maraykan iyo iiraan iyo xulafooyinka la kala taagan la socda waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareeray baa la oran karaa waxa weye imaanshiyaha donald trump waa tahay waa sii faaqidi doonaa maxaad ku dar lahayd cabdi yaasiin waxaan ku dar lahaa maxamed waxaan kaga duwanahay ra'yigaa in dagaal bariga dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin balse ay dhici doonto waxa la yihahda xarbi wakaala oo ah in wakiilada dagaalka iiraan sida xisbullah xamaas xuutiyiinta xashdu shacbi kooxda shiicada ee joogta ee dalka ciraaq ay weerari doonaan goobaha uu ku sugan yahay maraykanku iiraan oo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale siyaasadeed amni marka anigu ma aaminsani inay iiraan samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho maraykanka iyo xulafadiisa khaliijka iyo israel marka way adeegsan kartaa israel wakiiladeeda dagaalka uma arkan laakiin inay dagaal dheer oo wakti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaan ku dhaha amni ahaan uma diyaarsana xilligan inay dagaal gasho iiraan waa tahay aad baad mahadsantihi saddexdiinaba waxaan markaa rabaa inkastoo maxamed bulay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisadda labadan dal udhexaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayey oo cunuqabateyno maraykanka uu saaray ay jiraan dalka iiraan oo xilligii obama la yaro khafiifiyey oo hadda dhinacan marka trump uu yimid ay sii kacday haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intee bay gaarsiisan tahay cabdikafaar waxa ugu badan oo runtii aada walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in iiraan ay isticmaasho waxaan loo ya loo yaqaano asymmetric warfare labada dal isma xoog le eka maraykan haduu iiraan hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso waa markii military laga hadlayo marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa carqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asimetrigaas dagaalka ah oo iiraanna ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya lubnaan ha joogaan ciraaq ha joogaan yemen ha joogaan ha joogaan maaragtay syria ha joogaan xamaasta falastiin falastiiniyiinta waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto maraykanka keliya maahee maraykanka iyo saaxiibadiisba sida sacuudiga carabahan kale oo belgian golfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida carab imaaraadka iyo qatar iyo baxrain iyo dalalkaas saaxiibka la ah oo dhan inay carqaladayso islamarkaasna ay maraykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato marka dagaalka foolka foola waa sidii hore loo sheegay ma aha labada dal midna diyaar uma aha maraykanka iyo iiraan inay dagaal isku duulaan ismana la eka suurtagalna maaha nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo maraykanka iyo iiraanba sama saamaysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka o dhan cabdi yaasiin ma u aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo maraykanku yahay waddan quwad badan laakiin iiraan ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisadda inaha uu taataabtay cabdiqafaar iyo inka badan bayna yeelan karto anigu waxaan u arkaa kale n xiisadda xilligan waxaa kusoo beegay in xiisadda bariga dhexe ay kor u kacdo waxaa ohan karaa waxaa kusoo beegay laba shay ka koowaad maraykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo donald trump uu mar labaad sanadkan dhamaadkiisa uu ordayo termkii labaad iyo iyo iyadoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor kaco ay ku lug leeyihiin xiisadda ka taagan bariga dhexe mar kastoo xiisadda bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka maalintii dhaweyte la dilay taliyihii qasim suleymani waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka boqolkiiba afar kuma koobnaanayso bariga dhexo keliya waxay ku ay gaadhaysaa geeska africa oo ay degan yihiin qowmiyadda soomaalidu mar kasta waxa bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saamaysaa mandaqadaha geeska africa waa tahay cabdiqafaar baan ku noqon doona laakiin bal aan fursadda markaan siiye maxamed bulay ma ku raacsan tahay cabdi yaasiin dhama horta aada ba mahadsan yihiin waxaan qabaa arrintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo haddii ay isugu biisho wato inuu dagaal dhaco bariga dhexe waxaa waaye way u adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal waxaynu ogsoonnahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday waxa weye dhowrkii kontonkii sano iyo lixdankii sano oo u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday waxaynu la soconnaa maantay waxa weye way adag tahay in maanta dagaalka foolka foola oo iiraan iyo dhex maro sida cabdiqafaar sheegay isma awood leka maraykan iyo iiraan waxa weye laakiinse waxaa laisku adeegsanayaa waxa weye xulafooyinka hooshoose iiraan wadato marka iiraan ma ah maraykan si toosa uma awood leka military ahaan laakiinse iiraan istraatiijiyan bariga dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda le ayay noqotay wadamo badan oo waxa weye bariga dhexe ku yaala oo ciraaq suuriya yemen libnan falastiin ay kamid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan waxaa arrintan kusoo beegana dilkii qasim suleymani waxay ku ahayd dabarjab weyn iiraan waxaa moodaa haddaad u fiirsato waxa weye warbixinada ay soo saareen wasiirka arrimaha dibadda iiraan donald trump ka bacdi uu isna sheegay sidoo kale waxaa moodaa waa baaqiyo waxaa la diraya ah in xaaladda ismarin waaga ah dib loo dhigo waxaa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco wadamada yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karto dagaalkan ee beriga dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa weye wadamada khaliijku sacuudigu waa ka hadlay malika salmaan bayaan buu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo sidoo kale wadanka la yihah imaaraadka oo ay iiraan u hanjabtay haddii iiraan waxay sheegtay haddii wadamada bariga dhexe ku yaala khaliijka oo maraykanku fariisimaha ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos uga qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerarayso marka iyaga laftirkooda waxay waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo in waxaway xaalad dejiyo marka waxaa moodaa in daaqada diblomaasiyaddu ay furantay mar labaad sida muuqatan waxa weye waddamo ay ka mid yihiin yurubiyaanku waktiga maalmaha soo socda culeys badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro laakiin maxamed adaa ka watee marka marka dhinac kale laga fiiriyo tusaale ahaan hoggaanka sare ee iiraan hadallada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in maraykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe hadafkooda ugu dambeeya inuu kaa yahay markaa taa fiiriso iyo danaha uu maraykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera soo arrin u muuqata maaha arrin macnaha ismarawaa walaal mar walba ay madaxda eeraan sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe maraykanka waaqiciyan wax suurtagala maaha hase yeeshe waxa looga gol leeyahay siyaasiyiin marka la hadalkaas waxa akrin lagu sameeyo waxa weye eeraan taageero badan bay leedahay sidaynu sheegno xulufo badan oo yaryar ba waxay ku leedahay bariga dhexe iyada gudaheedana waxa weeye dalka gudihiisana waxaa la rabaa in dilkii iyo dhaawacii soo gaaray dadka waxa weye hadal waxa weye saameyntiisa leh ama waxa weye lagu qanci karo ama waxa weye maraykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo marka hadallada noocaas xamaasada noocaasa leh ama xanafta leh ee kululi waa wax iska caadi eeran waxa weye yani hadallo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay hanjabaado badan bay dirtay hase yeeshee markaad fiiriso eeran ma aha dawlad waxa weye hayaacda ah oo iska fudud waxa weye shacbiyan hadallo xanaf leh way adeegsanaysaa waaqiciyan siyaasiyanna waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoob taxadar leh dagaal lagu hoobto ah ha taxadar leh waa taa adeegsanaysaa waa taa cabdiqafaar baa siinaya cabdiqafaar maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa arrinta iiraan inay bariga dhexe ka saarto maraykanka suurtagalna maaha maraykankuna bixi maya laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay iiraan ku gorgortanto maraykankana waxay ku eedaysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo oo ujeeddada maraykanku ka leeyahay oo dhan iiraan ay tahay inuu regiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba laga bixiyo wadaadada meesha haysta ay ay talada maraykanku ka go-an tahay iyo maraykanka oo oo ay ku handado bariga dhexaan kaa saaraynaa sababto ah xulafo badan baan ku leenaha taas waa midaas weeye arrinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale run ahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii horey loo sheegay laakiin waxaa jirtoo kale weliba maraykanku inuu iiraan la diriro dagaal diyaar uma aha sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga donald trump wuxuu ku soo baxay laba kun iyo lix iyo tobankii waxyaabihii ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar dagaal dambena ma rabno shacbiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba laakiin hadda laakiin hadda ciidamo dheeri buu diraya soo ma ciidamada dheeriga ah ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weye ma aha dagaal ciidamo loo diray maaha waxaa la yidhaha force protection baa la yidhahda waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda maraykanka ka jooga konton kun baa maraykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo u a e ama imaaraadka ilaa iyo sacuudi carabiya iyo mid kasta kumaankun baa jooga iyo qatar iyo baxrain iyo waxaasoo dhan marka ciidamadaasaa la adkeynayaa amnigooda maahe dagaal looguma dirayo kuwa sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aada u fahmaan iiraanna kaba sii daranba sababtoo ah iiraan haddii dagaal kafool kafoola ay noqoto waddanko dhan waa la baabi'inaya maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaalaan marka iiraanna diyaar uma noqon marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aada jaanisku u yaryahay inuu dagaal military ka dhex dhaco maraykanka iyo iiraan wadamada taageera iiraan ama xulafada iiraan ay leedahay ee ay ku xisaabtamayso waa kuwe cabdikafaar waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa sida xuutiyiinta yeman joogta iyo xamaasta gaza joogta iyo xisbullahda libnaan joogta iyo iyo siiriyaankii uu taageerayey iiraaniyiintu ay taageerayeen oo bashaar asaad iyo taageerayey run ahaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed maraykanka iyo iiraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro masalan iyagaa wada jebiyey isis iyo qoladii daacish la ohan jiray iyo alqaacida iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiraan xulafay ku ahaayeen oo ninkan hadda la dilay sulaymani iyo raggii hogaaminayey buu ahaa oo maraykanka la shaqaynayey in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo shiicada oo shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay daacish dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore marka marna waa wada shaqeeyaan marna waa diriraan run ahaantiina waa dagaalkaas hoose maahae mid military midna ma aha waxay isku khilaafsan yihiin dagaalka military labada mid midkoodna diyaaru ma aha mana rabaan haddana waxaaba bilaabayba bilaabmayba wadahadal hoose oo masejiyo si dadban la isugu soo diraya iyo arsiga iyagii khafiif buu ahaa iyo waxyaaba saas oo aad mooda iiraan xataa inay signals dirayno ma rabin inaan maraykan layno iyo waxyaaba noocaasa laleeyahay ay soo gudbinayaan marka qoladaana aad madaxweynuhu waa hadlay madaxweyne trump halkaanu ka hadlay wuxuu yidhi waa ku faraxsannahay inayn tallaabo dheer oo sidaan moodayna aysan qaadin sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd marka inay diblomacy aaday u dhowdahay hadda sida ay wax ku socdaan oo xaaladda la qaboojiyo oo xaaladda la qaboojiyaa cabdi yaasiin sidaa ma u aragtaa ama mar kasta waxaan u arkaa xukuumadda iiraan ama rejiimka ka jira dalka iiraan yacni dalka iiraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaaba haysta banaanbaxyaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay iyaga mar kasta waxay dani ugu jirtaa in xiisadda ay ay jiraan wadamada reer galbeedka maraykan ha ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ha ahaato in xiisadi mar kasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda dadka reer iiraan waxay u arkaan in dhaqaalahoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha islaamiyiinta ee bariga dhexe marka iyadu waxay rabtaa mar kasta inay muujiso awoodeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku hadleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso sida xisbullah iyo ilaa laga soo bilaabo yemen xuutiyiinta joogta lubnaan mandaqadaas oo dhan bay ha kooxahaas oo dhan iyadoo mar kasta adeegsanaysa mar kasta iiraan iyadu waxay dani ugu jirtaa kooxahaas oo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay soona celiso boqortooyadeedii maxaan ku rahdahay bershiya ee balaaneed ee mandaqada bariga dhexe oo dhan xukumi jirtay marka waxay rabtaa awoodeedii inay marba mar ka dambaysa ay ay ay soo ceshiso ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda iiraan muddo dheer iyada iyo maraykanka uu khilaaf ka dhexeeyey oo inta badanna khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo far isku fiiq fiiq ah laakiin hadda ay bilaabatay in gacan la ysu qaado marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhowaadaan waxaan ku bilaabayaa maxamed balaay fursaddu mar walba waa furan tahay haddeerna mararka hore waa ka xog weyn tahay waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay far fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda jooga dowladda maraykanka ee donald trump hogaaminayo qof laisku hadleyn karo maaha dilka ninkan xataa waxa weye qasim sulayman ee hawshan hadda ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn dad badan oo siyaasadda maraykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo hase yeeshee maanta waxamo hadda waxaa moodaa in aad loogu hanwen yahay in mataqaanaa dhinaca diblomaasiyadda awoodda la saaro sidaynu la socono waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda ee talyaaniga faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska waxay culeys saarayaan reer yurubiyaanku in wadahadaladaas labadaba dhinacba la cadaadiyo wadahadalla dib loo bilaabo eeraan laftirkeedu waxaa xaqiiqsatay waxa weeye in maraykanka yacni ay wax ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarsan karo nidaamkeedana hadduu raba ridi karo marka waxa aada u weyn hadda marxaladda ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada khaliijka oo iyaguna arrintan sii shidayey oo ka baac mushtarayay in iiraan la bahalkeeyo waxaa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinac dad dhinacyadoo dhame ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo waxaynu ogsoonahay iiraan haddaad u fiiriso dhaqankeeda markii dilka sarkaalkeeda loo geystay cidda jawaabta bixisay iyada weeye si toos iyada jawaabta bixisay xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta joogo yaryar iyada oo ka baqaysa inay hadhadii waxaweye controli weydo waxaweye falcelintay sameeyaan marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda lagu baaqaya in wadahadalo la furo marxaladda hadda soo socota waxa aada loogu hanwen yahay donald trumpna sidoo kale wuu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nucleerka ee eera lala galay lagana soo saaro heshiis lagu qanci karo oo adduunkana waxa weye u cantoomi kara marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay rajo weyn baa laga qabaa in wadahadalkaas waxa weye ha laga gaaro hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay wakti walbe qarxi karto arrintu waxa weeye dagaal inuu qarxi karo waa tahay waxaan siinayaa cabdiqafaar wareere cabdiqafaar maadaama xiisaddan labada dal u dhexaysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacanqaad marna dhicin sida taariikhdaanu ku hayno laakiin hadda ay xaaladda soo darsatay oo aad mooddo in xiisaddii ay sii kacayso ma soo dedejin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhex isugu yimaadaan oo iiraan iyo dowladda maraykanka ay sidaan heshiis ku meel dhigaan waa adag tahay inay heshiiyaan runtii waxyaabo badan baana salo ah inayn heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aad iyo aad bay u qallafsan tahay sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo iyaga keliya aan ku koobnayn oo danahooda leh waxaan uga jeedaa powers kalaa jira oo xulafo la ah iiraan ama ruush ha noqoto ama shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale maraykankuna xulafo kaleo wuxuu leeyahay dantiisa uu aad ugu ugu fiirsho oo ay israa'iil iyo sacuudigu ugu horeeyaan oo uu mar kasta uu u arkayo haddii iiraan arrinteeda ay iiraan cunaqabataynta ka baxdo oo arrinteeda nuclearka la xaliyo oo la isku soo dhowaado oo in meeshaas hadday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso marka waxaad moodaa arrinta hadda ha waa la xallin karaa arrinta dagaalka iyo inayan labadoodu isku duulin oo wax military iyo hadda isu qaadqaadin laakiin run ahaantii in arrintan la xalliyo wakti dheer bay qaadanaysaa haddana konton sanayba soo socotay oo maaha wax hadda shala bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye laakiin nuxurka weyn oo waxa iiraan iyo maraykan isku hayaan ma dhowa aad iyo aad bay u fog tahay waxaana adkaynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabataynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in iiraan oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabataynta saaran dhankooda iyo maraykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale oo aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qolyahaas hadda aan sheegay oo iyagiina u nugul xiisadda bariga dhexe iyagiina u nugul xiisadda bariga dhexe oo iyagu u arka hadday iiraan guulaysato inay iyagu nuusgareeyeen ama lumeen iyagu marka complicationskaas ama waxyaabahaas oo dhan oo xargahaas oo dhan baa isku xirxiran marka in arrinta xiisadda la dejiyo waa suurtagal laakiin in la xaliyaa wakti dheer bay qaadanaysaa iyo maamullo kaleoo maraykankan iska bedela iyo waxyaabo kale qaadanaysaa waa tahay cabdi yaasiin baan siinayaa fursadda cabdi yaasiin waad maqlaysaa maxamed iyo cabdikafaar xaaladda bariga dhexe iiraan waxay ka dherigsan tahay mar kasta saameyn togan iyo tabanba ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka sian la socono marinka hormos oo iiraan agteeda ku ay ku iiraan ka mid tahay wadamada dhaca marinkaas waxaa mara boqol kiiba labaatan shidaalka adduunka marka mar kasta iiraan waxay og tahay oo ay ka dherigsan tahay oo ay fahamsan tahay in waxa ka dhaca bariga dhexe ay toos u saameynaysa dhaqaalaha adduunka dhaqaalaha adduunka iyo shidaalkuna markasta way isku xidhan yihiin tamartii adduunka markasta tamar buu ubahan yahay markaas waxaanu waan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobto oo bariga dhexe ka dhaca laakiin iiraan waxay rabtaa mar kasta inay muujiso cududeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay taas bedelkeeda ay ku hesho waxay rabto iminka xiisadan soo cusboonaatay dilkan taliya qasim suleimani iyo saligan maraykanka ay weerartay taasi iiraan waxay kukeeni kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa maxaan ku dhahda xiisadan ka taagan bariga dhexe iiraan waa dal mar kasta wadahadal kasta uu galo waxay ka keentaa faa'iida ka keentaa iiraan waa tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale u gudbo ah bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay lakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka hormuus ee aad carabka ku dhufatay cabdi yaasiin marinkaas shidaalka caalamka boqol kiiba labaatan iyo ka badan baa mara inta badanna waa meel halbowlo ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso amaba ay ku gorgortami karto iiraan ay ka mid tahay saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan haddaan la qaboojin oo ay sii darsato intee bay la eg tahay maxamed bulaayo bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara gaar ahaanna waxa waaye hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada eeraan saameyn badan ayay ku leedahay waxaynu ogsoonahay eeraan waxay saameyn ku leedahay yemen xufiyiintu waxay duqeeyeen shirkada ugu weyn shidaalka sacuudiga aramco aramco dhowr beri baa waxaa isdhimay wax soo saarkeeda shidaalka sidoo kale waxa waaye haddii xiisadaanu marka ay sii socoto dhaqaalaha culeys badan baa soo gaaraya wax badan isdhin badan ayaa ku imaanaya arrintaan hadda in xal laga gaaro xiisadaan hadda taagani waxay dan ugu jirtaa in waxaway dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan cirka isku shareerin waxaynu ogsoona hadda shidaal kor buu ukacay maalmihii dhaweed hadda inta xiisadan yari taagneyd dahabka qiimihiisa kor buu ukacay marka eeraan waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhexe shidaal ka soo baxa ay maraan inta badan ganacsiga adduunkuna maro inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karto haddii la weeraro waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in iiraan dagaal toosa lagu qaadana waxaa ka mid ah waxaa kasoo gaari karaa yani dhaqaalaha adduunka haddii iiraan la weeraro iyo xulufadooda waxay samayn karaan marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda wax ka dhacaan aan hadhow dabaqabashadeedu adkaanayso marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamadan khaliijka iyo gacanka bershiya si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran taasaa keenaysa marka in iiraan laga leexleexdo masaasa aad iyo aad waa tahay cabdiqafaar basiine cabdiqafaar saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisada aanay qaboobin intee bay leeg tahay aad bay u ballaaran tahay laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku oo run ahaantii hadda maraykanka oo kale shidaalku hadda haddii wax gaaraan waa isku filan yahay shidaal cidna ugama baahna ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xirayd oo aad bay isaga bedeshay dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fog oo shiinaha iyo dhulkaas ruushka oo kale waa isku filan yahay marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii ma aha waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn horta khasaare dhaqaale waa dhacaya inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oyalka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama hindiga ha noqoto ama shiinayska ha noqoto iyo waxyaabahaas kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadis saaraan si siyaasadda markaas ama iiraan ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto maraykanka ay xulafaysi hor leh oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaas oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin sida hadda quwadahan waaweyn oo masalan ruushka iyo maraykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna way isku filan yihiin iiraanna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhuufiya oo oo cunaqabataynta la saarayo waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamkao dhan baa loo diidan yahay marka khasaaraha ugu weyn oo koowaad iyagu kas iyagu kasoo gaaraya marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo oo hormuus iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan ba baa suurtagal noqonaysa dhinaca amniga marka la fiiriyo saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisadda labadan dal ay sii darsato haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meeluu ku dhammaan doono cid garanaysaa ma jirto waana dabeecadda dagaal oo sidiis sidiisaba waa la yaqaanaa haddii hadda iiraan uu maraykanka ay dagaal dhaco waxaad arkaysaa xulafaysi hor leh iyo qaab hor leh iyo dad hor leh oo ka faaidaysanaya sababta taasaana sabab oo ah runtii inay mar kastaba isku dayaan inay diblomaasiyada ku xaliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meelo ku dhammaan doono intay bilaabi lahaayeen waa tahay cabdi yaasiin maxaa ku dar lahayd waxaan ku dar lahaa keliya sidaan la socono maraykanku sanadahan u dambeeyey yacni wuxuu shidaalkiisuu isticmaalayayba oo uma baahna sida cabdikafaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii beriga dhexe wema jiray marka waxa dadku waxa waxay aaminsan yihiin in joogitaanka maraykanka ee mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow in marka hore uu israael halka uu ka ilaaliyo bariga dhexe laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida hindida iyo dalka shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamida shidaalka qaata ee wadamada khaliijka in uu markuu doono uu ka xiri karo tabartaa ka tegaysa bariga dhexe marka joogitaanka maraykanka xilligan waxa baahiba uma qabo maraykanku marka keliya waxa weeye in uu maraykanku uu joojin karo xilli saacadda ama xilliga ama bisha ha noqoto ama wakti doono ha noqote inuu wadamo dalka shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dameeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda maraykanka in uu xilligaala xilligu doono uu maraykanku ka joojin karo yacni tamarta ama shidaalka ugu tegaysa bariga dhexe ugu joojin karo shiinaha aad baad mahadsantiin gebagabadii baan ku shaqaynaa waa iska soo xiraynaa marka waxaan rabaa caalamka markaad fiirisaan xiisadan iyo inta ay la eg tahay iyo mugga ay leedahay markaad fiirisaan labadan quwadood iyo meesha xaaladdu ay marayso caalamka waajib ma ka saaran yahay qaboojinta arrintan waxaan ku bilaabaya cabdiqafaar
ha run run ahaantii waxa weeye waxay aad iyo aad u habboon tahay ama la isku dayayaa hadda in arrinta si diblomaasiyad lagu xaliyo waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka iran iyo dhanka maraykanka labaduba hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadalla dabacsan oo laga daayey isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu fal sameeyo ka kalena fal celiyo marka taas waxay kutusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin sida ugu habboonna ay tahay in arrintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo waktigay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasayo maxamed bulayo waajib ma ka saaran yahay caalamka inay arrintan qaboojiyaan oo dani ma ugu jirtaa caalamka in arrintani degto aad iyo aad waxa weeye caalamka mas-uuliyad waxa ka saaran weyn baa ka saaran mas-uuliyad akhlaaqiya saaran waxa weye haddii waxa weye dagaal lagu qabto meeshan ka dhaco cid waxa weye qaadi karta mas-u culeyskiisa mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weye mid bini aadantinimo intaba waxa ka dhashaa cid waxa weye adduunku maanta ma qaadi karo waxay noo nahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambe ugu waaweynayeen tii suuriya ka dhacdo kale adduunku ayuu weli la tacaalaya dhibaatooyinkii ka dhashay hadday noqon lahaayeen daacish iyo ururi argaxiso hadday nahaan qaxootiyo dhinac walbe waxa weye waa baa adduunku weli la tacaalaya marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horeo jirtay oo iran lagu daray in waxa weeye dhibaata ah oo culeyskeeda ma qaadi karo marka waa la bilaabay baaqiyo sida oo cabdikafaar sheegayna waxa weeye labada dhinacba hadalla dabacsanayay muujiyeen maalmihii u dambeysay hadalkii colaada ahaa iyo xanabta lahaa waa laga soo tegay adduunkuna wuxuu baaqiyo diraya isdaba jooga in arrinta waxa weeye qaab diplomatiga lagu galo siyaasiyan loo dhameeyo dagaalka waxa weye dhinac la joojiyo waxa weye wadamo caalamka kamid a oo waxa weye badanna waxa weye arrintaas way taageereen unit nationka waa taageeray waxa weye marka labadooda waxa moodaa inay hadda miyirsadeen oo arrintaas ka go-an tahay in wadahadal lagu dhameeyo arrinta waxaan siinayaa cabdi yaasiin cabdi anigu uma arka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca cid adduunka joogta oo dani igu jirto ma jirto dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo cid kasta faraha kaga gubato oo guri kasta iyo dal kasta gaadha ayay noqon doontaa iiraaniyiinta laftooda iyaga dani iguma jirto in madaxweyne trump xilligan ay la galaan dagaal maadaama uu gelayo doorasho hadduu dagaal galo waxa ay u badan tahay in madaxweyne trump doorashada ku guuleysana uu soo noqon doono marka iyaga waxay dani u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo sidaa uu lagu diro madaxweyne trump waa tahay su-aasha ugu dambeysaan kusoo xiraya marka waxay tahay markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira tusaale oo kale dowladda iran xulafo badan bay leedahay kuwa muuqda iyo kuwo qarsoona haddii xaaladdu ay sii darsato soo bixi kara maraykanka dhinaciisa neta iyo dalal kale ayuu salka ku hayaa awooddiisa gaarkaa marka laga soo tago marka markaad fiirisaan maxay idinkula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhexaysa cabdikafaar ka hore sidii hore loo sheegay weye waxay u dhowdahay inay bilaabmaan in wadahadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho sidii markii horeba loo sameeyey barnaamijkii nucleerka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka o dhami ay ku jireen oo arrintaas sidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay donald trump labada kun iyo lix iyo tobankii oo uu nucleerka lagu xakamaynayey in heshiiskaas dib loo furo qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto quwadaha kale iyaguna ay soo galaan marka waxaad moodaa inay hadhowtadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamka uu leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba marka sidaan lagu qiyaasayo waxay ku dhammaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhammaan doontaa cabdi yaasiin ma la qabtaa cabdikafaar waxaan sidan sidan qabo dhammaan iran maraykanka reer wadamada sida ruushka maraykanka chinaha waxaan aaminsanahay in arrintan wadahadal lagu dhamayn doono miiska wadahadalka dhammaan laysku iman doono kana soo bixi doonta wax hal u ah mujtamaca caalamka maxamed bulay kelmadaada u dambaysa waxa weye eraan waxay noqotay laf dhuunta ka gasha maraykanka iyo reer galbeedka waxa weeye ilaa toddobaatan iyo sagaalkii hadda waxaynu labadii markii heshiiskii nuclearka lala galay adduunku wuxuu waa yani diray ama aqoonsaday jiritaankeeda iyo awoodda iyo saameynta beriga dhexe ku leedahay imaanshihii donald trump ayaa arrinta wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyo heshiisyadii la galay hase yeeshee isaga laftirkiisa hadda waxaa moodaa in arrintaas waxyaalihii kabacdii duqeymi ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunka u riixaya dhinaca wadahadallada in loo batana waxay ka dhalanaysa in iiraan loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh wadahadalladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waktiga soo socda mustaqbalka loo daayo aad baad umahadsan tahay maxamed bulaay maxamed cabdiyaasiin axmed yool iyo cabdiqafaar cabdi wardheere dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin adaa mudan adaa mudan adaa mudan aad iyo aad aad iyo aad umahadsaniin dhammaantiin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay maxamed bulaay maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana la socda arrimaha bariga dhexe cabdi yaasiin oo ah saxafi degan magaalada qaahira islamarkaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo maraykanka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo